galab wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin arbaca ah bisha maarso waa siddeed iyo labaatan sannadka laba kun siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xisbiga talada dalka etoobiya haya oo doortay hogaamiye cusub kaasoo loo badinaya inuu noqdo ra'iisul wasaaraha soo socda haddaba maxaa laga yaqaanaa taariikhda hogaamiyahaasi
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixinna ku saabsan soomaaliya oo sheegtay in ay dalka ku soo laabteen shaqaalihii maamulka hawada oo muddo ka badan labaatan sanno ka shaqaynayay dibadda inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada soomaaliya shaqaalahani oo ka shaqaynayay nairobi ilaa iyo sannadkii sagaashan iyo saddexdii degganaa nairobi waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo aad nooga barateen maalin kastoo arbacaa inaan kuwa xafgooyaan jeclaa geel xawaad badan ee kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaad saxiin finiin damacday baan ka xanuunsadayn
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
shiinaha ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu socdaalkiisii qarsoodiga ah ee ku tegay caasimadda dalkaasi shiina ee beijing uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay inay gacanka kuuriya uu noqdo mid hubka nukliyerka ka caagan islamarkaana uu ka qayb qaadan doono wadahadal dhex mara kuuriyada waqooyi iyo maraykanka wakaaladda wararka rasmiga ee shiinuhu leeyahay ee magaceeda la yidhahdo sinwa ayaa oo iyadu baahisay sawirro ay ku wada jiraan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha shiinaha sin jinping ayaa sheegtay in kim iyo xaaskiisu ay safar aan caadi ahayn oo ay ku yimaadeen caasimadda beijing maalmihii axad iyo arbacadii islamarkaana ay kulan casha ah oo ku qabsoomay hoolka weyne shacabka ee magaaladaasi ku yaala ay kula qaateen madaxweynaha shiinaha sin jinping iyo weliba xaaskiisa pingyun intii kulankaasi lagu wada jiray ayaa labadan hogaamiye ay adkeeyeen sida ay uga go'an tahay muhiimadda sii adkaynta xulafada labada dal ee xiisaddu ay ka alowsan tahay kadib markii nukliyerka hubka nukliyerka iyo weliba gadtaalaal loo yaqaana baalistiga uu waddankaasi bilaabay arrintaasoo shiinahana ay dhacday inuu la saftay maraykanka
xogayaha gaashaandhigga dalkan maraykanka jim mats ayaa ku canaantay ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo halisahooda sida uu yiri mats isagoo intaasi ku daray in ay iska caddahay in moscow ay ka dambeyso weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo ruushiyaan ahaa kaasoo isaga iyo gabadhiisa la isku dayay in lagu dilo dalka britain toddobaadkii hore waa toddobaadii ka hor mats ayaa dhacdadaasi cambaareeyey mar uu wariyaasha kula hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka weerarkaasi oo ruushka lagu eedeeyey ayaa keenay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiin ka eriyaan dalalkooda aqalka cad ayaa toddobaadkii hore waa maalintii talaadada waxa uu sheegay in shan iyo labaatan wadan ay eriyeen in ka badan boqol iyo konton sirdoon oo ruushiyaan ah kuwaas oo ku shaqaynayay qaab isku qarin diblomaasiyadeed waxaana washington ay rajo ka leedahay in dalal kale ay sidaas oo kale sameeyaan
baarlamaanka manyimaar ayaa guddoomiye u doortay nin ay xulafo dhow yihiin haweeneyda lagu magacaabo aan sanki ninkan oo magaciisa la yidhaahdo wint mint ayaa la doortay arbacadan maanta suu xilka ugala wareego rint kiyan oo arrimo caafimaad aaweed toddobaadkii hore isku xasilay hogaamiyahan amaba guddoomiyahan la doortay oo ah lix iyo labaatan jir ayaa guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi noqon doona usbuuca soo socda isagoo oo hore ula soo shaqeeya haweeneydan an sangi oo ah aqlibiyada ku haysata labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi kadib guushii ay xisbigeedu ka gaadheen amaba ay dalkaasi ka soo hooyeen sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii iyadoo ninkan guddoomiyaha loo doortay la xidhay sagaashameeyadii wakhtigaasoo xukunka militari ay hayeen dalkaasi ay gacanta ku hayeen militarigu waxaana xubin baarlamaan sidoo kale loo soo doortay sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii kadib markii uu awoodda militarigu ku wareejiyey dowlad rayida wiin miin ayaa si fudud uga guulaystay laba xubnood oo la tartamayey kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ninka lagu magacaabo miin yu oo isagu bartilmaameed ah u ahaa ama islamarkaana ay baritaarayeen militariga awoodda leh
faransiiska ayaa arbacadan maanta ah qabanaya xaflad lagu maamuusayo sarkaal boolis ah oo la dilay toddobaadkii hore kadib markii loo soo bandhigay in la geeyo goob la haysto intii lagu guda jiray weerar ka dhacay goob dukaana madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa hadal ka jeedinaya xafladda lagu maamuusayo cornel arnaud beltmer oo ka dhacaysa magaalada baris madaxweynaha ayaa sheegay in beltrem uu geeriyooday isagoo haliyaya goor hore oo arbacadan ahna waxaa saldhigyada booliska ee guud ahaan dalka faransiiska ay sameeyeen hal daqiiqo oo aamusnaan ah taas oo ay ku xigtay aamusnaan ay sidoo kale sameeyeen mudanayaasha golaha qaranka ninka hubaysan ee qaaday weerarkii jimcaha ah ayaa dilay saddex qof oo kale mas-uuliyiintana ninkaasi waxa ay ku sheegeen in uu yahay shan iyo labaatan jir faransiisa oo asalkiisu yahay marookan kooxda daacish ayaa sheegatay inay iyadu ka dambeysay weerarkaasi
galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna etoobiya xisbiga talada etoobiya haya ayaa shalay doortay siyaasiga axmed abay axmed kaasoo ka soo jeeda qoomiyadda oromada inuu hogaamiye u noqdo dalkaasi amaba xisbigaasi taasoo la filaya inay gogol xaad u tahay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ee bedeli doona xayla maryam dhasaalin haddaba sidee loo arkaa doorashada hogaamiyahan cusub maxaase laga yaqaanaa shakhsiyaddiisa warbixintan waxaa inoo haysa wariyahayaga falastiin axmed iimaan oo haatan stuudiya igu helisa mahadsanid shirwac abi axmed cali waxa uu dhashay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii bishii agost waxa uu ka soo jeedaa qowmiyadda oromada waxaana dhalay aabbo muslim ah iyo hooyo kirishtan ah sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii waxa uu abi ku biiray ciidamadii ka soo horjeeday xukunkii mingiste isagoo ahaa askari ka tirsan ciidamadii isbahaysiga ee riday mingiste kadib markii ay dhacday dowladdii darkiga waxa uu qaatay tababar militari isagoo ku biiray guutada asefa ee galbeedka walaga halkaasoo xarun u ahayd waxaana uu milatariga u qaabilsanaa sirdoonka iyo isgaarsiinta intii uu milatariga ahaa waxay howshiisa u badnayd dhanka sirdoonka sanadkii kii kadib xasuuqii ruwaandho ka dhacay waxaa la geeyey isagoo ka mida ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay magaalada kigali ee dalka ruwanda intii uu ciidamada ahaa waxa uu qaatay shahaadadiisa ugu horeysay ee farsamada kombyuutarka oo uu kasoo qaatay kollejka adisababa sanadkii dagaalkii eritrea iyo ethoobiya ee xuduudda waxa uu madax u ahaa koox qaabilsanayd ogaanshiyaha goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada eritrea halkaasi oo uu joogay ilaa labadii kun iyo tobankii waxaana uu ciidamada milatariga ka gaaray darajada korneyl sanadkii labadii kun iyo toddobada waxa uu aasaasay hay-adda shabakadda xogaha ammaanka ethoobiya taasoo marka lasoo gaabiya loo yaqaana ensa isagoo hay-addaasi maamulaya tan iyo sanadkii labadii kun iyo tobanka sidoo kalena muddadaasi wuxuu xubin ka ahaa maamulo dhowr ah oo hay-ado dowli ah oo ay ka mid tahay hay-adda isgaarsiinta ee ethoobian telecom iyo t v-ga ethoobiya sanadkii labadii kun iyo tobanka abiib abiy axmed waxa uu si rasmi ah ugu biiray siyaasadda isagoo xubin ka noqday ururka dimuquraadiyadda ee dadka oromada ee loo yaqaano o b d o oo ah xisbiga maamulaya deegaanka oromada sidoo kalena ka mid a isbahaysiga afarta ah ee dalkaasi maamula ee e b r d f sanadkii labadii kun iyo tobanka waxa uu abiy axmed u tartamay mudane baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanka wareeda akaru intii uu ahaa xildhibaanka waxaa jiray isku dhacyo diimo ku salaysan oo dhex maray muslimiinta iyo kirishtanka ku wada nool deegaanka jima oo ah halka uu ka soo jeedo waxaana isku dhacyadaasi keeneen dhimasho iyo burbur hantiyadeed abiy waxa uu door weyn ka qaatay xalinta colaadaasi isagoo la shaqeeya hay-ado kala duwan oo dhowra oo dhinaca diinta ah si uu dibu heshiisiin u sameeyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobanka wuxuu aasaasay golodiimeedka nabadda loo yaqaano si xal waara looga gaaro iyo weliba inay nabad ku wada noolaadaan muslimiinta iyo kirishtanka deegaankiisa abiy axmed waxa uu shahaadada sare ee dhinaca isgaarsiinta iyo xafididda xogaha iyo fariimaha milatariga ay isku diraan uu ku soo qaatay dalka koonfur africa sidoo kale wuxuu shahaadada m ega loo yaqaano uu ka haystaa isbeddelka hogaaminta isagoo ka qaatay jaamacadda greenwich ee london sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka wuxuu sameeyey shahaado kale oo maareynta maamulka ah abiy axmed waxa uu shahaadada b h d ga ku sameeyey jaamacadda adisababa isagoo soo dhameeyey sanadkii labadii kun iyo toban iyo toddobada ee ina dhaafay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka wuxuu abiy axmed noqday wasiirka sayniska iyo teknolojiyadda xilkaasi ayaa waxa uu hayay dhowr bilood isagoo markii dambena ka tegay wuxuuna u wareegay magaalada uu ka soo jeedo ee gobolka oromiya oo uu howlo dhowr ah iyo mas-uuliyado kala duwanba ka qabtay intii uu ahaa abiy ama uu joogay xafiiska qorshaynta iyo horumarinta ee deegaanka oromiya waxaa howlihiisa ka mid ahaa shaqo abuurista dhallinyarada kacdoonkii dhaqaalaha ee oromada sidii uu wax uga qaban lahaa sidoo kale wuxuu gacan ka geystay dibudejinta hal milyan oo oromo ah oo ka soo barakacay gobolka soomaalida ethoobiya isku dhacyadii labadii kun iyo toddobiyo tobanka dhex maray soomaalida iyo oromada abiy waxa uu ku hadlaa lahjadaha oromada waa luuqadaha oromada amxaariga tigriiga iyo weliba ingilishka abiy axmed waxaa aad u taageeraya qowmiyada oromada iyo sidoo kale qowmiyadaha kale ee etoobiya oo soo dhoweynaya waxaa loo arkaa nin aqoon-yahan ah oo xaaladda dalku maraya hadda wax badan ka qaban kara abiy waa nin doorbida caafimaadka jirka iyo maskaxda waxaana badanaa lagu arkaa goobaha lagu jimicsado ama jiimka ee ku yaalla magaalada adisababa waa aabbale xaas iyo saddex gabdhood inta badan hogaamiyaha isbahaysiga talada haya waxa uu noqdaa ra-iisul wasaaraha dalka waxaana dhici karta in maalmaha soo socda loo magacaabo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay falastiin axmed yimaan oo inala socodsiinaysay taariikhda hogaamiyaha cusub ee xisbiga talada dalka etoobiya haya ee la doortay maalintii shalay abey axmed
haddaba maxaa magacaabista abiy axmed ay uga dhigan tahay shucuubta ethoobiya gaar ahaan ka soomaalida waxaa arrimahaasi falanqaynaya xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalka ethoobiya maxamed cabdi sandheere ayaa waraystay waxaanu ugu horreyntii weydiiyey hannaanka loo maray in abiy axmed loo doorto guddoomiyaha xisbiga e p r d f
golaha e p r d f qoomiya qowmiyaduhu ay ka kooban yihiin sida axmaarada oromada iyo qowmiyadda koonfurta iyo tigreegu ayaa xubno waxaa ka yimaada shan iyo afartan xubnood markaa ka bacdi yahadhig markabeyd bay yidhaahdaan oo la yidhaahdo golaha dhexe ee xisbiga e p r d f oo tiro guud markaa isku noqonaya boqol iyo siddeetan xubnood boqol iyo siddeetankaa xubnood ayaa markaa ka bacdi dooranahaya oo oo musharaxiin baa qowmiyad waliba ka imanahaya qowmiyadda axmaarada tigreega iyo oromada iyo markaa kabacdi qofka markaa ugu codbata ayaa prime ministerka noqda marka hadda waxaa warar ay sheegayaan inuu helay boqol iyo sideed xubnood ayuu ka helay boqol iyo siddeetankii xubnood marka halkaasi qiyaasta dadku qaarkood waxay leeyihiin shan iyo afartankii gobolka oromada iyo shan iyo afartan gobolka axmaarada ah iyo siddeed iyo toban xubnood oo kale oo qowmiyadaha kale ee ama ama ha noqdaan koonfurta ama tigreyga ayuu sideed iyo toban xubnood oo kale ka helay markaa saasuu ku noqday guddoomiyaha xisbiga e p r d f waan gartay waxaa jira qowmiyado kale oo ku nool dalka etoobiya waxaad sheegtay in ururka e p r d f uu ka kooban yahay afarta qowmiyadood ee tigreega amxaarada oromada iyo ummadaha koonfureedka ku la idhaahdo southern nations dadkii kale maxay uga dhigan tahay codkoodii meesha kuma jireen walaal taariikhda markaa dib u raacdo labadii prime minister ee ka horreeyey ama labadii guddoomiye xisbi ee ka horreeyey abiy axmed marnaba kumayn lahayn cod meesha lagu dooranhayana ma ay fadhiyaan qowmiyadda soomaalida heredida iyo qowmiyadda kale ee la yidhaahdo gambeelaaga iyo qowmiyadda benishanguul iyo angumus iyo cafarta marka weligoodba ma aynan meesha fadhiisan jirin qowmiyadaha kale ee afarta ah unbaa dooran jiray prime ministerka haddana sidii un weeye dhaqankii jiray unbaa sii socda marka qowmiyadaha kale waxaa la yidhahdaa affiliate part ama agaar waxa ay yidhaahdaan gacansaar bay xisbiga e p r d f la leeyihiin marka waxay ku qasban yihiin wax kasta oo e p r d f soo go-aamiso inay iyaguna qaataan waan gartay haddaynu u gudubno dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya doorashada in uu noqdo madaxa xisbiga abiy axmed oo lagu wado inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xige etoobiya maxay uga dhigan tahay xaalku markaad eegto soomaalidii oromada muuna wanaagsan xilladii dambe oo isfaham waabaa jiray isbeddel ma ku iman doonaa maamulka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya bal xaalku siduu noqon doonaa walaal markaad eegto isku dhacyadan hadda dhacay waa uu ka duwan yahay isku dhacyadii dhici jiray ee ka dhexeeyey oo qowmiyadda oromada iyo soomaalidu wuxuu iska ama ahaan jiray ama laguba xallin jiray dhaqan ay dhexdooda ah wax iska wuxuu ahaa dhul iyo waxyaabo saas oo kale ah waa xalkooduna wuu iska fududaan jiray laakiinse hadda waxaad moodaa intii dambe inay noqdeen dagaalo siyaasadaysan oo arrimaha siyaasadda dalka ka jirto iyo kacdoonadan salka ku haya haddana waxaan rajaynaynaa abiy axmed haddii uu prime minister noqdo inuu u noqonayo qowmiyadaha dalka oo dhan uuna u noqonayn keliya qowmiyadda oromada uu prime minister dalka etoobiya uu noqonayo magacaas titlekaas ayuu qaadanayaa arrimaha deegaanada ka dhacay isku dhacyada iyo dalka oo dhan inuu reform geliyo oo isbeddel ka dhaco yaan rajaynaynaa waa haddii uu noqdo prime minister awooddiisa leh oo looga dambeeyo talada markaad eegto dalka oo dhan kacdoonna ayaa ka jiray qowmiyadda axmaarada iyo oromada kacdoonnadaasi ayaa horta keenay ninkan in uu meesha yimaado prime minister loo doorto isbeddelkaa keenay ee shacabka in la dhegaysto ayaa waxay waxay keeni doontaa in qowmiyadaha kale ee deegaanada kale ee sida soomaalida in iyagana shacabka deegaankaasi la dhegaysto waxaana filaynaa in uu isbeddel ku iman doono xagga soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee ee aanan ahayn soomaalida sida cafarta gambeelaaga iyo qowmiyada kale ee la yidhahdo benishaanguulka marka waxaan filaynaa inuu isbeddelkaasi guud shacabku dabada ka riixayaan inuu saameyn doono qowmiyadda soomaalida laftirkeeda uu isbeddel dhici doono haddii uu sii joogo iyo haddii uu uu ka tegaba waxaan filayaa madaxweyne cabdi maxamed cumar inuu isagu laftirkiisu uu legacy kaga tego dadkaasi dhibaatada iyo rafaadka jiraayna oo wax ka qabto meeshaasina ay noqoto deegaan nabad ah oo isbeddel nabad ah uu ka dhaco oo peaceful transition ah sida etoobiyaba hadda ay u doorteen ra-iisul wasaare cusub in deegaankaasuna uu noqdo uu isaguna facilitation sameeyo in dadkaasi cidda ay rabaan ay doortaan isaguna uu magac kaga tego inta uu xilka hadda u hadhay haddii uu sii joogana uu ku joogo sharaf iyo wanaag dadka masaakiinta ee deegaankaasi uu mas-uulka ka yahayna uu u naxo weliba waxaan dhihi lahaa dadka xidhxidhan ee deegaanadaasi ku xidhan ama cadaalad darra lagu xidhay ama aan sharciga loo marin in ooda laga qaado dadka dhulka sida sharci darada looga qaaday sida deegaanada jigjigo oo kale dad badan oo cabanhaya ayaa jira dadkaana dhulkoogay loo celiyo cadaadiskan faraha badan ee ama guryahan layska xidhahayo hantidan shaksiga loo leeyahay sida ganacsiyada layska ootay in faraha laga qaado waxaasoo dhan waxay keeni kartaa isku soo dhowaansho shacabka iyo maamulka markaa meesha ka jira
kaasi waxa uu ahaa xirsi cabdulqaadir maxamed oo ah xildhibaan ka tirsanaan jiray baarlamaanka federaalk ah ee etoobiya maxamed cabdi sandheere ayuu khadka taleefonka ugu warramayey
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dalka dib igu soo laabteen in ka badan soddon shaqaalihii maamulka hawada soomaaliya ah oo hore saldhiggooda u ahaa dalka kenya bishii diisembari aynu soo dhaafnay ayaa soomaaliya ay sheegtay inay dib ula soo wareegtay maamulka hawadeeda oo ka maqnayd gacanta dowladda tan iyo sannadkii kii magaalada muqdisho waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray soddon iyo afar ka mida shaqaalihii horay uga shaqayn jiray maamulka hawada soomaaliya oo magaalada nairobi ku sugnaa ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaana la sheegay in shaqaalahani oo halbowlo u ahaa howlaha hagista maamulka hawada ay wixii iminka ka dambeeya ka howlgeli doonaan magaalada muqdisho sida uu maanta warbaahinta u sheegay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada soomaaliya shaqaalahani oo ka shaqaynayay nairobi ilaa iyo sanadkii sagaashan iyo saddexdii deganaa nairobi soddon iyo afar qof oo shaqaalahaas ilaa iyo soddon afar qof shaqaalahaas ka mid ah ayaa maanta waxay u soo guureen waddanka gudihiisa si bermanent ah joogto ah ayay waddankani ugu soo guureen wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada soomaaliya aanay ku imanin si sahlan dadaal badanna loo soo maray sidii heerkan loo soo gaari lahaa waxaana uu dhinaca kala xusay inay jiraan dad ay arrintani waxyeella ka soo gaartay maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah arrinta maamulka hawada soomaaliya sidaad la socotiin dad badan oo soomaali ah ayaa naftooda ku waaya ma ahayn arrin fudud si sahal ah laguma soo wareejin laakiin maanta sida aad indhihiinna ku aragtiin shaqaalihii hawada maamulayay way nala joogaan way soo guureen waddanka gudihiisa ayaa laga maamulayaa ugu dambayntii maxamed cabdulaahi salaad oomaar wasiirka gaadiidka iyo duurista hawada ayaa ku tilmaamay arrin guul ah in soomaaliya markii ugu horraysay ay si buuxda u hanato maamulka hawadeeda isagoo sidoo kalena u mahadceliyey madaxda dowladda federaalka iyo dhammaan dadkii hawshani gacanta ka geystay dabayaaqadii bishii disembar sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayay ahayd markii uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xarigga ka jaray xafiiskii laga maamuli lahaa hawada soomaaliya kaasoo ku yaala garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xilligaasi ay dowladdu ballan qaaday in magaalada muqdisho ay keeni doonaan shaqaalihii lafdhabarta u ahaa howlaha hagista maamulka hawada soomaaliya taasoo ugu dambayntiina maanta suuro gashay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan danjiraha soomaaliya u jooga dalka liibiya muxyidiin maxamed kaalmooy ayaa sheegay in ay sii kordhayso tirada dhallinyarada u tahriibay dalka liibiya ee raba in ay soomaaliya ku noqdaan iyadoo haddana ay jiraan kontumeeyo dhallinyaro ah oo ku xiran xabsiyada dalka liibiya oo diyaar u ah in ay dalkii ku noqdaan waxaana uu ka digay halista tahriibka iyada oo ay jiraan dhallinyaro weli kusii jeeda dalka libiya xuseen barre ayuu danjiruhu uga waramay faahfaahinta arrintan waxa aada u badanaya dhalinyarada hadda soo tahriibayso liiga soo gelaysa waxaad moodaa baaqyo badan oo loo fidinayo iyo war badan oo maxaan ku yidhahdaa baraarujina weli inaanay ka miro dhalanin oo kuwa aan filay inay marka horeba dhexda kusoo jireen oo meel dhexe soo marayaan soo marayeen inay soo qulqulayaan ayaa jira annagana waxaan wadnaa xamlad dadaal ku saabsan maxaan ku yidhahdaa dhalinyarada inaan lasoo habaabiyey ama beenta lagu soo sheegay inaan runta u sheegno oo dhinaca kalena ku baraarujinno inay dalka dib ugu noqdaan sida ugu qeyrka badan inay sidaa tahay oo naftooda inayna badaa iyo ku haligin marka si tartiib tartiiba ayaa maxaan ku yidhahdaa ay ayay u dhexaysaa in dhalinyaro fara badan oo markii hore ka dhaga adeegayay inay dhegta u raariciyaan oo ogolaadaan maxaan ku yidhahdaa in dalka dib loogu celiyo in muddaaba waxaa jiray olole ay dowladdu waddo oo dhallinyarada lagu wacyigelinaya islamarkaana kuwii doonaya inay noqdaan lagu celinayay ololahaas iminka halkuu maraya maxayse tahay natiijada ilaa iminka idiin soo baxday natiijo way ka timid natiijo way ka timid dowladdu dadaal fara badan bay muujisay iyadoo laga baaqi madaxweynaha iyo iyo iyo iyo golayaasha qaranka ay arrintaa ku baaqeen iyadoo laga miro dhalinayo bilow fiican ayaa arrintaa laga sameeyey oo dad maaragtay tiro fiican ayaa ogolaato dalka dib ugu noqotay oo sidaad warbaahintiga ka aragteen oo lasoo dhaweeyey weliba si heer qarana loo soo dhaweeyey kuwa fara badanna weli way kusii dhiir way kusii dhiiranayaan laakiin weli kifaaya ma aha kuma filna intaas oo waxay arrintan u baahan tahay xamlad guud oo xoog leh dhinaca warbaahinta dhinaca culamaaadiinta xagga masaajidada xagga waalidiinta dadaal fara badan in laga suubiyo oo maxaan ku yidhahda gacan ka geysan kara inay yaraato oo ama dib usii yaraato usii gabaabs usii noqoto usii noqo dadka tahriibaya ayay usii baahan tahay intaan kaliya weli kafaayo maaha in si xoog leh arrinta loo wajaho ayay u baahan tahay waxay kaloo usii baahan tahay maxaan ku yidhahdaa siaan marar badan hore u sheegnay iskaashi caalami ah iskaashi caalami o arrintaas dhinacyada ay qusayso ama dowladaha iyo hay-adaha ay qusayso lagala sii sameeyo ayay u baahan tahay oo wacyigelin keliya weli kifaaya ma aha waa imisa tirada ilaa iminka aad haysaan ee diyaarka u ah inay soomaaliya ku noqdaan lama sixi karo lama sixi karo maxaa yeelay maalin walba qaar baa intay isqoraan haddana dib uga noqonaya waad ogtahay tiro ayaa la celiyey tiro kale oo hadda maxaan ku idhahda maalinba in aan soo qorayn maalinba in aan soo dhiirigelinayna oo isdiiwaangeysay ayaa jiro oo sii kordhayso oo ilaa konton ilaa lixdan iyo noqonayso aan jecelnahayna maaragtay maalmaha soo socota inay aad iyo aad ugu sii bataan aan rajeynayno ayaa ayaa jira kharashka dadkaasi lagu celinayo iyo daryeelkooda yaa idinka caawiya sidaa maaragtay maro badan laga dhawaajiyey xagga markay libiya marka la joogo oo dhinaca gacanta dawladda ay ku jirto dawladda libiya hay-adaheda ku shaqada leh arrintaas ayaa gacanta ku haya iyo gacan kale ka helaya hay-ado dawliga sida u n s c r ta iyo hay-adda i o m ta oo kale ayay iskaashi arrintaas kala sameeyaan marka iyagaa markaa gacanta ku haya maxaan ku idhahdaa laakiin dadka kale oo gacanta dawladda aan ku jirin oo magasayaasha ay gacanta ku hayaan oo dhulweynaha libiya ku sugan kuwaas waay kuwa ay ayaan darada xoogga le ay haysata waa kuwaas dowladda soomaaliya markaa ma awoodaa in dadku haddii ay soo bataan oo ay rabaan inay soomaaliya ku noqdaan kharashkii lagu celin lahaa meel ma u dhigteen oo ma loo qoondeeyey dowladda soomaaliya dadaal intii tabarteeda ama waxaan ku yidhahdaa wax xagarashaa ma jirto intii tabarteeda ayay dowladda soomaaliya ka faxeedatay sidaad idinkuba la socotaan dad laga soo celiyey baa jiray indiya laga soo celiyey kuwa heshiisha laga soo celiyey kuwa kale oo libiya laga soo celiyey dowladda soomaaliya cid kastaba alla kaashatay waxay damaano qaaday in dadkaasi wax kastoo suuragala hadday noqon lahayd xagga dhaqan celinta hadday noqon lahayd xagga dib udejinta hadday noqon lahayd maxaan ku yidhahdaa sii wada sii wadidda maxaan ku yidhahda waxbarashadooda maxaa yeele kuwa fara badan oo waxaa jira markoodii ardaynimo oo meel uga tegay oo meel dhex uga tegay hadday noqon lahayd maxaan ku yidhahdaa farsamooyin iyo shaqo in la baro dowladda soomaaliya ay arrintaa u taagan oo in alla intii taagteeda ah aan waxba ka hagrayn haddii alla idmo kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya u jooga dalka libiya muxyidiin maxamed kaalmooy waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey xuseen barre aadan
mar kale dhammaantiinba dhegeystayaal ayaanu idin leenahay galab wacana wanaagsan halkan weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington saraakiisha reer kenya iyo weliba kuwa soomaalida ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan dejinta xiisadda ka taagan xuduudda magaalada beled xaawo kadib markii dadweynaha soomaalidu ay sheegeen in derbiga kenya ay ku soo durkayso xuduudda soomaaliya warbixintan waxaa noo soo diray waryahayaga maxamed faarax shire xiriiryaha dowladda dhexe ahna madaxa ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya maxamuud saalix kulankiisaasi uu la qaatay saraakiisha ka socotay dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay inay soo afmeereen cabsidii laga qabay in qulqulatooyin ay ka curtaan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto arrimihii yaraa oo noo dhadhexeeyey xagga xuduudka waan dhammaynay wax dhibaata ma jiraan haddii ka tegi wayso dad soo galgalay xagga kenya dhowr iyo labaatan sano ka hor ayaa xoogoo qaylqaylinayay tiina hadda waan ka heshiinay dad waxaan nahay walaale ah oo jiiraan ah wax dhibaato ma jiri doono wax kasta waan ku heshiinay marka waxaan rabaa inaan u sheego reer mandheera iyo reer buulaxaawa walaaltinimadii hore inay ku joogaan qaylada hal iska dhaafo buulaxaawa iyo mandheera way isu baahan yihiin xaggii xagga marka wax dhib oo imaanaya ma jiro insha allah dadweynaha xaggii xagga waxaan rabaa inay isu imaadaan ay wada heshiiyaan ay walaalnimada soo celiyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan xuseen oo isaguna shirkaasi uga qaybgelayay dhanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in safgarad rasmiya laga gaaray sidoo kale qaabkay dowladda soomaaliya iyo kenya u wada qorsheynayaan derbiga dheer ee dowladda dalkani kenya ay ka bilowday xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto
waxaanu hogaaminahaya wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday oon rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago guud ahaan gaar ahaan kuwa reegedo gaar ahaan kuwa reer balaxaawo inuu ku soo dhammaaday is-afgarad wuxuu ku soo dhammaaday in la joojiyo dhismihii socday oo ka socday boodharka markii laga reebo shamiinto qoyan oo godod la qoday in lagu shubay la rabay in hadda lagu shubo labada maanta iyo berrito la dhammaystiro la waxeeyo bacdamaa shamiintadii ay qoyan tahay waxaan rabaa ummadda reer balaxaawo iyo ummadda reegedo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno xalka iyo qaabka loo wajihi doono boodharka inuu yahay mid u yaala labada madaxweyne ee dalka madaxweyne cabdulaahi maxaa cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne uhuru isku soo celcel iyo shirar isxigxigay oo ka soconaya deegaankaasi mandheera ayaa iminka wuxuu noqonayaa mid ay naaqusayso dareenkii laga qabay in qulqulatooyin ay ka curtaan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto maxamed faarax shire v o a gaarisa
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa sideed iyo labaatanka bisha maarso sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin sharwaac iyo anigoo ahaa cashe ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabnimo qodobadaydin kusoo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo halka ay marayso doorashooyinka dalka masar iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhowaataan warka caalamka oo kooban oon mar kale idinku celinno
shiinaha ayaa sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu socdaalkiisa qarsoodiga ah ee uu ku tegay caasimadda dalkaasi ee beijin uu ku xaqiijiyey sida ay uga go'an tahay in gacanka kuuriya uu noqdo mid hubka nukliyeerka ka caagan islamarkaana uu qayb ka noqon doono wadahadallo dhex mara kuuriyada waqooyi iyo maraykanka wakaaladda wararka ee rasmiga ah shiinuhu leeyahay ee lagu magacaabo zinwa ayaa lagu baahiyey sawiro ay ku wada jiraan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo madaxweynaha shiinaha sin jinping iyadoo sheegtay in kim iyo xaaskiisu ay safarkan aan caadiga ahayn ay ku yimaadeen caasimadda beijin maalmihii axaddii iyo arbacadii islamarkaana ay kulan cashaa la qaateen kulana qaateen hoolka weyne shacabka madaxweynaha shiinaha iyo weliba uradiisa
xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mats ayaa ku canaantay ruushka dabeecadahooda mas-uuliyadda ka fog iyo halisahooda sida uu yidhi mats isagoo intaa ku daray in ay iska caddahay in moscow ay ka dambayso weerarkii sunta neerfaha ee lagu weeraray basaas hore oo ruushiyaan ahaa kaasoo isaga iyo gabadhiisa la isku dayay in lagu dilo dalka britain toddobaadii ka hor mats ayaa dhacdadaasi cambaareeyey maruu wariyaasha kula hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka weerarkaasi oo ruushka lagu eedeeyey ayaa keentay in dalal badan ay cambaareeyaan ayna diblomaasiyiin ka eriyaan dalalkooda
baarlamaanka minyamar ayaa guddoomiye u doorteen inay xulafo dhow yihiin haweeneed lagu magacaabo ansanqui ninkanoo lagu magacaabo wiin miyint ayaa la doortay arbacadan maanta si uu xilka ugala wareego hirinkiiw oo arrimo caafimaad aawod ee toddobaadkii hore isu xasilay guddoomiyahan la doortay oo da-diisu tahay lixdan iyo lix jir ayaa guddoomiyaha baarlamaanka la wareegi doono usbuuca soo socda isaga oo la soo shaqeeyey xisbiga haweeneydan ansangui oo aqlabiyada ku haysta labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi kadib markii ay guul weyn ka soo hooyeen sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii faransiiska ayaa arbacadan maanta waxa uu qabanayaa xaflad lagu maamuusayo sarkaal boolisa oo la dilay toddobaadkii hore kadib markii loo soo bandhigay in la geeyo goob la haysto intii lagu guda jiray weerar ka dhacay goob dukaana madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa hadal ka jeedin doona xafladda lagu maamuusayo cornel arnaud beltrem oo ka dhacaysa magaalada baris madaxweynaha ayaa sheegay in ninkaasi booliska ka tirsanaa uu geeriyooday isagoo haliyaya goor hore arbacadan ahna waxaa saldhigyada booliska ee guud ahaan dalka laga sameeyey hal daqiiqo oo aamusnaana taas oo ay ku xigtay aamusnaan oo ay sidoo kale sameeyeen mudanayaasha golaha qaranka
galab wanaagsan dhammaantiinba mar kale halka weli aad nagala socotaan aad warkaasina ka dhegaysanaysaan waa idaacaddayada galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna masar dalka masar waxaa lagu jiraa maalintii u dambeysay ee maalin saddex maalmood oo doorashada codbixintu ay ka socotay dalkaasi iyada oo loo badinayo in doorashadaasi uu ku badiyo madaxweynaha haatan talada iyo cabdifataax xasiisi warbixinta waxaa magaalada qaahira nooga soo diray amaba warkan wariyahayaga xuseen saxnuuni runtii doorashada masar sanadkan waxay u socotaa si qurux badan maalintii saddexaad dadweynuhu si fiicana iskugu soo baxeen waxaa laga codiyay magaalooyinka oo dhan siiba magaalooyinka waaweyn ee wadankan sida khayra iyo alexandria oo aada loogu codeeyey ilaa iyo haddana waa xawaaye si nadiif ah oo qurux badan ayay ku socotaa maalintii saddexaad ee doorashada maanta ayadoo lagu jiro waa tahay maxamed cabaas maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay doorashada dadkana aada moodo tiradoodu in ay ay soo kordhayso marka goorma ayaa la filaya inay soo gabagabowdo doorashada maalinta maalinta ugu dambeysa ah waxaa la filayaa saacadda lixda galabnimo ama maqribnimo inay soo gabagabowdo iyada oo dadweyne tiro badan ay ilaa iyo maanta oo ugu dambeysa ay ugu jiraan safaf dhaadheer sida ay u codeeyaan ay codadkooda u dhiibtaan waxaa aada loo filayaa in aysa dib uga dhicin lixda galabnimo ee maanta
marka loo yimaado dadka ku tartamaya doorashada oo uu ka mid yahay madaxweynaha wadankani xukumaya t c iyo musharaxa kale ee la tartamaya musa mustafa musa marka aad fiiriso yaa la filaya inuu ku soo baxo doorashada marka la gaaro natiijada runtii saddexdan maalmood oo aan aada doorashada ula socday iyo wararkeeda telefishinada gudahana aada aan u daawanayay waxaa aada loo filaa inuu soo baxo madaxweynihii hore ee masar sayid cabdilfataax sisi oo dadweynaha inta badan ay sheegeen asaga inay u codeeyeen oo maaragtay xataa qaarkood ay leeyihiin yani danta dalka asaga ay ku jirtaa marka dadweynuhu inta badan waxay leeyihiin asagaa u codeynay asagaana soo baxaayo inta badan way dhici kartaa mufaajica ah in maaragtay oo muuse mustafa muuse oo soo baxo oo laakiin inta badan waxaa la filaa oo maaragtay suuragal ah inuu kusoo laabto madaxweynihii hore ee masar haddiisan mufaajica kala dhicin marka waa tahay ugu dambeyn waxaan jeclaan lahay inaan ku weydiiyo maxamed cabaas goorma ayaa la rajaynaya in lagu dhawaaqo natiijada rasmiga ah ee doorashada madaxtinimada ee wadankani sida la qorsheeyey jadwalka oo iskedualka doorashada hadday ku dhamaato maanta waxaa la qorsheynaya in lagu dhawaaqo natiijada doorashada labada abril ee soo socoto la fila in lagu dhawaaqa dowsan wax isbedela dhicin waxaan rajeynaynaa inay nabadan ugu dhamaato
waa gaag dhegeystayaal kaasina waxau ahaa maxamed cabaas oo ka faalloonaya islamarkaana uga warramayey arrimaha doorashada ka socota dalkaasi masar wariyahayaga xuseen cismaan xuseen saxnuuni waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddeeda galabnimo v o a idinka imanaysa washington
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinna xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lixdiiyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta doodda gaaban waxaa diyaariyey soona jeedinaya nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban aabi axmed oo ah nin ka soo jeeda qowmiyadda oromada etoobiya ayaa shalay loo doortay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee etoobiya isaga ayaana loo badinayaa inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha xixiga ee dalkaasi etoobiya wuxuu beddelayaa ra-iisul wasaarihii hore xaylu maryam disalin oo iscasilay bishii hore haddaba wuxuu ka beddeli karaa ama ku soo kordhin karaa xaaladda siyaasadeed ee etoobiya xubinta doodda gaaban ayaan ku falanqayn doonnaa waxaana marti igu ah maxamuud haaguuf oo ka faallooda arrimaha etoobiya kana soo jeeda ismaamulka soomaalida etoobiya waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota sidoo kale waxaa martida ka mid ah xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah uga faallooda arrimaha etoobiya kuna nool dalka kanada marka hore waxaan jeclahay inaan siiyo maxamuud haaguuf maxamuud maxaad is leedahay waa uu ka bedeli karaa hogaamiyaha cusub ee etoobiya arrimaha siyaasadeed ee dalkaasi etoobiya nuur asalaamu calaykum waraxmatullah xasan walaal baan ku salaamay waxaan isleeyahay muddo iyay aan socotay hanaankan ay ururka talada hayo e b r d f ay kusoo dooranayaan guddoomiyihii ururka talada haya ee etoobiya ee e b r d f afar shaksi midkood baana ku guuleysan lahaa marka waxaan leeyahay shaksigan hadda ku guuleystay guddoomiyenimada doctor abiy axmed in uu capacitigeedii iyo aqoonteedii inuu leeyahay inkastoo aanan ka hor dhici doonin oo aan isleeyahay qaabka uu expectationka u manage garayo nabadgelyadana uu deegaanada khaatan midka uu isagu guddoomiyaha u ahaa ee ururka o b d oo guddoomiyeeda u ahaa iyo qaabka uu manage gareeyo xasiloonida wadanka iyo inuu wadanka horay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaanba uga sii socdo un baan filaynaa haddii ilaah yidhaahdo inaynu
waaya dhowrayno waayahay eh, maxamuud waa mahadsan tahay xasan eh, adigu maxay kula tahay muxuu ka bedeli karaa ama uu kusoo kordhin karaa abi axmed eh, siyaasadda ethoobiya
max- nuur bukhaari iyo maxamuud aad baan idin salaamayaa Een, aniga aragtidayda ku saabsan abi axmed oo nin qowmiyadda oromada ka soo jeedo oo hadda loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha eh, ururkan een, ruling eh, collusionkan ethoopia eh, muddadana soo xukumayey Een, waxaan u arkaa inay aada ugu adag tahay inuu wax ka qabto xaaladan ethoopia ka taagan Een, waxaan aaminsanahay siday hadda wax ku socdeen ee, qowmiyadaha etoobiya dhammaanba horumar la taaban karaa ka socday Ee, waxa kacdoonka hadda socdana waa kacdoon ah, dibadda laga wado oo sideedaba cabisada hogaaminaysa kacdoonada dalka hadda ka taagan oo abuuray qallansaha siyaasadda dalka marka u malayn maayo inuu isbedel keeni karo abi axmed waa mahadsan tahay eh, maxamuud ayaan jeclahay inaan kusoo laabto maxamuud waa maqlaysaa xasan jabhad waxa uu leeyahay uma malaynayo in uu abi axmed uu isbedel ku keeni karo ethoobiya Eh, adigu maxaad ku sababeynaysaa in uu yahay ninkani nin eh, jiha sax ah ku riixi kara waddanka ethoobiya Een, lamana qabo xasan waxaan kaga duwanahay malo badan baad moodaa inuu een, hadalkiisa ku jiro iyo hypothetical situations badan Een, taariikhda etoobiya iyo een, ah, een, waxay soo martay waynu ka wada warhaynaa laakiin een, hadda ururka een, etoobiya talada hayay muddo een, ah, hadda een, saddex decade ku dhow Een, ah, waxay soo mareen tadawur tadawurka ugu dambeeya wuxuu ahaa oo la socotaa een, xayla maryam desalam inuu aan uu shaqada ka tegay marka afar shaksi oo afarta urur guddoomiyeyaashooda oo mas-uuliyiin afar ayaa midkood uu hogaanka ku guuleysan lahaa anu waxaan dhihi lahaa inaan ka hordhicin Een, waa la doortay eh, doctor abiy axmed een, in uu isku dubarido een, oo uu dejiyo een, caadifadaha iyo kacdoonada kala duwan Een, waxaan aaminsanahay waa waxa uu xilka uu isugu soo taagay waana shaqo isaga runtii etoobiya uga fadhido mid laakiin waxaan ka dhihi lahaa een, etoobiya sagaal qowmiyadood bay ka kooban tahay sagaalka qowmiyadood waxaa kamid a qowmiyadda aan anigu aan aan u dhashay ee qowmiyadda soomaalida etoobiya Een, haddii dastuurka iyo sharciga iyo degenaanshaha iyo wada noolaanshaha sagaalka qowmiyadood uu hadafkiisu siyaasadeed u noqdo waxaan qabaa in ay danta guud ee etoobiya iyo midda geeska africa labadaba ay ku jiraan etoobiya wa- sida la socotaba waa boqol iyo zaa'id milyan oo ruux in ay maanta qalalaaso siyaasadeed ay gasho waxay dhib u keenaysaa etoobiya keliya ma ahee deegaanada geeska africa oo dhan marka waxaan qabaa haddii uu doctor abiy la yimaado een, leadership miisaaman oo hadafkeedu uu yahay in qowmiyadaha la isku wado si dastuuriyana ay u qaybsadaan awoodaha iyo xuquuqaha een, ay xaqa u leeyihiin ee dastuurka uu uu uu u saamaxayo in ay suuragal tahay in lagu guuleysto in degenaansho keeni kara siyaasad xasiloon oo hore socota waa mahadsan tahay eh, maxamuud ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay maxaa dan ah oo ugu jirta eh, soomaalida ama ismaamulka soomaalida ethoobiya eh, ninkani cusub maaragtay abi axmed oo ah nin kasoo jeeda qowmiyadda oromada waxaan jeclahay inaan siiyo xasan Een, anigu sidaydaba een, dowladdii hadda jirta iyo xisbiga u ka tirsanaa ma raba ee, shaksi ahaan waxaan anigii sheegay markii hore oo waa xisbiga dalka etoobiya iyo ummadda horumar la taaban karo muddadii uu xukunka hayay indhahana u furo qoomiyadahan etoobiya Een, horumar la taaban kara runtii way soo gaarsiiyeen laakiin waxaan kasoo waxaan arkayaa sida ay wax u socdaan een, kacdoonkan hadda socda kacdoon iyaga ay ho- uu abi axmed hogaaminayo oo isaga kasoo uu hogaamiye u yaha ma aha sida uu sida uu sheegay walaalkayna xamuudna waa dhabo sabab handalgareeyo istaraatiijiyada iyo uu nidaamka uu ku qaabilayna wax muhiima weeye sida uu arrinta u xasiliyo oo wax looga fadhiyo weeye Ee, waa dhab anagu soomaali ahaan qomiyadda soomaalida waan kasoo jeedno Ee, oramada degaan iyo dax wanaag iyo dan badan baa naga dhaxaysa iyo dagaan baa naga dhaxeeya nabad inaan ku wada noolaano waxyaalahan aan usoo dhaweynayna weeye haddii uu abi axmed arrintaas fulinayo waa laga oga wada fadhino laakiin aniga ima muuqato markaan situationka guud ahaan markaan ifasaalahan siyaasadeed iyo meelaha kacdoonka socda ee markaan eego daaxadda uu leeyahay iyo cidda ka dambaysa oo isagu kantaroolin waayahay waa mahadsan tahay xasan maxamuud ee, adiguna maxaad ku dari lahayd anoo soo gaabanaya xasan waxaad moodaa doctor abi axmed isagaa ra-iisul wasaarenimada etoobiya u baratamay tartankii uu ku guuleystay boqol iyo sideed cod buu ka helay boqol iyo sideetan cod oo golaha dhexe iyo p r d f a marka koowaad waxaan leeyahay inuu hambalyeeno marka labaad waxaan qabaa in uu isagu manage gareeyo caadifaadka iyo maxay araada kala duwan ee weliba qowmiyadda uu isagu kasoo jeedo in isaga looga fadhiyo haddii uu ku guuleysto uu xal u keeno waxaan ku kalsoonahay in ay qowmiyadaha intooda kale ay si dhaba ula shaqeyn doonaan khaatan qowmiyadda soomaalida etoobiya waxay u taagan tahay inay horumar aanay ka noqonaynin oo aanay dib u noqonaynin iyo in ay mustaqbalka usii socoto qaabkii ay qowmiyadda usii horumarin lahayd deegaanka soomaalidu soomaalibaa iskale waa soomaalida etoobiya etoobiyaanimadana waxaan ku kalsoonahay inaanan cidna hadda aanay ka baryeynin una daba fadhiyin waadna mahadsantee intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana marti igu ahaa maxamuud haaguf oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya waxa uu ku nool yahay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale xasan cabdulaahi ducaale xasan jabhad oo si aad ah ugu dhuundaloola arrimaha etoobiya waxa uu ku nool yahay dalka kanada tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
bukhari iyo xubinta dooda gaaban intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb sagaalaad oo ku saabsan qaar ka mid a fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xinfiniin iyo gabaygii lagu ammaanay dhagaystayaal waxay inoo joogtay sayid maxamed oo ay ka go'day in xinfiniin uu huro inuu u sii dhiibo islaam faarax oo markuu la xidhiiday ka soo codsaday sidaasna uu ugu guulaysto isbahaysi inuu rumoobo uu dhab u jeclaa oo reer mudug ay daraawiish ku noqdaan waxay inoo joogtay faraska ka sokow sayidka oo gaaciye mataan ku amray in toddoba cisho uu ku ebiyo heense wanaagsan oo islaamka iyo walaalihii intuu u diro ay fardaha ku fuulaan heense ka kooban saddex wagarad saddex maqaane saddex sitaac iyo saddex nadi waxay inoo joogtay sayidka oo tiriyey gabay ku saabsan ammaanta xiin iyo bixintiisa siduu uga xanuunsaday waxay inoo joogtay faarax dhaban senge oo ah ninkii uu islaamku soo dirsaday oo isagana uu sayidku ku amray inta aanu xarunta ka ambabixin in toddoba maalmood gudahood uu gabaygaa kor kaga qaybo si uu uga mariyo isla goobta uu islaamku faraska kaga guddoomi doono maalintii siddeedaad ayaa xiin iyo faraskii dhabansange labadiiba heense cusub lagu shaqlay dabadeedna daartii falaad afaafkeeda waa taleexe ayaa lagu qabtay shir weyn oo daraawiish la isugu yeeray goobtaas kolkii lasoo buuxiyeyna sayidkii oo faraskii guudka u saraaxaya lana moodo inuu sagootiyayo ayaa yidhi faarax dhabansangow kollay baratae gabaygii aan kuu dhiibay bal mari markaas buu mariyey isaga oo macaansanaya meelisna aan ku hakan kuna aan ka tegin aan haddaba gabaygaa idiin soo gudbiyo aniga oo isku dayi doona qaybo ka mid ah inaan u jilciyo da'yarta laga yaabo in afkuu ku tirsan yahay uu murtidiisa ka daaho sagaalka meelis ee uu ku bilaabay ayuu sayidku ku leeyahay faaraxow waa faarax dhamansangee waqaad in badan noolaataaye ragga hadal qeexan baa wax loogu sheegaa si xusmo lehna waa loogu warramaaye haddii aan xaasidnimo jirin waxaan ahay nin xishooda oo sariig badan dadkana jeclaa ka hor intii aan gumaysiga la igala safan dagaalkiisa la igu keliyeynoo aan la iga bixin adiguna xaashi nin madaxayga uu kuu soo dhiibay ayaad ii keentaya waxaad ogaataa isagana aad iiga geysaa in aanan marnaba kaga masuugayn wax allaale wixii uu iga rabo ee aniga uu iga soo baahdo dhabtii tashigaygu wuxuu ahaa islaamka waxaad ku bantooqdaa geel wada xul ah quruxdiisa lala yaabo oo kumaankun ay tiladiisu gaadho waxaan islahaa usii dhiib geela la xiriyo oo dhaqaalayn awgeed araaraha la daajiyo hase ahaatee waxaad qabta lama qarsadee waxay naftaydu dhaawacantay markaad xiinfiniin isdamacsiisay hayow faaraxow hadal rag waa loo xutubiyaaye nin xishoodle baan ahay haddaan la xisti yahayne xabiib baan ahaa jeer kufriga laygu xaaside adna xaashi baad iila timid xaakin soo diray xaddigii adduunyiyo haddaad xoola iga dooni marna anigu kaama xayireen xaalaad leedahay inaan kuu xafgooyaan jeclaa geel xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaad saxiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday wuxuu ku xijinayaa walaalow wuxuu la hadlayaa waa islaam faaraxe kasmada iyo garashada qaarkeed waa lagu lugo-aa bixinta neefkuna waa arrin runtii igu culus hase ahaatee waxaa wax walba iga suuragelinaya oo aan kuugu dabcayaa waa qaraabada aanu nahay inkastoo ay dhab tahay oo dad kale hadday faraska isdamacsiin lahaayeen aan dood iyo caro kulul kala hortegi lahaa haddana qofku kolkuu adiga yahay igama suurowdo la igamana yaabo xigta ha ahaato xigaal ha ahaado xidid xarraga igu lehna allaha ka dhigee weligay iguma soo dhicin maalin maalmaha ka mida ayaad xiin qof siin doontaa fardareero kalena uu ka dhex muuqan doonaa walaalow xirgiga qaarkii waa lagu xujoobaye waxaan kuu xutubiyaaba waa xuuradaan ahay ee nin kalaan xafiilaba adaan xaydda kaa rogi xigto iyo qaraabo iyo hadduu xidid i weydiisto xayi iyo qayuumeey haddii la igu xoodaansho xubbigayga kuma hayn inaan xiisow bixiyay si uu islaamka u dareensiiyo inuu wax weyn u huray wuxuu sayidku ku dheeraanayaa ammaanta faraska iyo baxdownimadiisa wuxuu leeyahay allah fardakalamuuda bucane kiisu waa xamarka loogu jecel yahay dhan loo dayaba wax lamid ah lama uumin geenyo iyo sange u dhigmi karana meelnaba laguma sheegin xagga qaabka loo abuuray orodka xoogga leh orodka gaaban iyo taxaashaynta raaxada iyo aayar u socodkaba neef lagu saaweyn karaa ma uuna allah hanaanka iyo toosnaanta xubnihiisa waa jaad gaarahoo aan la arag lana maqal isaga oo kale kolkuu igu soo dhacaba intaan muraaqoodo ayaa jacaylkiisu igu kordhaa markaas baan is idhaahdaa allah ilaahay hadda iyo hadhow toona kama maarmi kartid wax aad dhaafsan lahayd oo aan diinta eebba ahayna ma jiraan xamar weeye oo midab fardood kala xariir roone xawaare iyo kabti raaxo iyo xawli iyo jeefag xaggii loo eryaba waa gammaan xulashadiisii xubna toosan low neefku waa xaalad gooni ahe goortaan xusuus ugu noqdo jaxiisa ii qabanne waxaan xarafka diimeed ahayn igaga xeeldheerin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka dambe iyo taxanahan qaybta ugu dambaysa kuna saabsanaan doonta gabayga xiin finiin tuducyada inooga harsan ee inaan idiin ebiyo aan wakhtigu ii oggolayn
barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubnay iyo weliba axmed faarax cali idaajaax waxaanaan kusii jirnaa islamarkaana aynu ku dhidhownahay gebagabadii idaacadda galabnimo haatan aynu kaalmihii heesaa jallecna waxaa idinku soo maqan cododka fanaanada maryam nuusan ciise iyo weliba suufi cali
waxaan damacsanaa daqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa waxaan damacsanaa daqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daydayaa hay dirin guurba halgalo oo dawe naftan dacatiga hay dirin guurba halgalo oo dawe naftan dacatiga
qiidhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu galaa dhuqiidhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu galaa haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
haydayriniindada adanka doorbide duni nafsaa lo daayayoo ku dayrane haydayriniindada adanka doorbide duni nafsaa lo daayayoo ku dayrane haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal waa hagaag dhegaystayaal heestaasaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington oo ay galabta si wada jir halkan idinkala socotiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shubac tan iyo intan idaacaddana idaacadda xigta isugu iman doona toddobada fiidnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn yahay dirqii gabar yahay iga
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.